habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen talaado ah bisha maarso waa toddoba sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee todobiyotobanka iyo sagaalitobanka mitrban iyo bogga b o e somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa zahra cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres oo booqday booqasho lama filaana ku tegay soomaaliya oo ugu kuurgalay abaaraha
maanta waxay abaartu saamaysay in ka badan lix milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo soomaali ah kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadannimo oo degdeg ah waxaana tiradaas ay u dhigmaysaa kalabadh dadka ku nool soomaaliya waxaa jira ilaa saddex iyo soddon kun oo carruur ah oo nafaqadarro baahsani ay hayso
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan maxkamadda militari ee puntland oo maanta mar kale xukun ku riday toddoba qof
cabdiwaaxid macalin axmed xasan labayabaatan jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano xariga mahad cali xuseen ibraahim labayabaatan jir ah maxkamad waxay ku xukuntay toban sano xariga ciidan ah maxkamad waxay ku xukuntay shareecada islaamka doodii gaabnayd xubintii amuuraha maraykanka iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa maanta booqday magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo si uu ugu kurgalo dhibaatada abaaraha ku dhufatay dalka antonio guteres oo kulan muddo socday saacado ah gudaha garoonka magaalada muqdisho kula qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xilligan dad gaaraya lix dhibic laba milyan oo soomaali ah ay u baahan yihiin gargaara bini'aadanimo antonio guteres xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka ay uga baahan yihiin taageero deg deg ah si aanan loogu laabanin macaluushii dalka soomaaliya ka dhacday sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo xogayaha guud ay ka wada hadleen wax uqabashada dadka abaaraha ay saameeyeen ee soomaaliya master guteres ayaa booqashada muqdisho waxa uu uga sii safray magaalada baydhabo halkaasi oo uu booqday cisbitaalka magaalada baydhabo oo lagu daryeelayo dad ay haysato nafaqadarrada iyo kuwa la jiifa xanuunada shuban biyoodka ah
qaar ka mid ah xubnaha koongareeska maraykanka ee xisbiga jamhuuriga ayaa maamulka madaxweyne trump ugu hambaliyeeyey isbedelada lagu sameeyey amar dadka ka soo jeeda lix waddan ka mamnuucaya inay yimaadaan dalka maraykanka halka xubnaha dimuqraadiga iyo kooxaha xuquuqda aadanahana ay ku sheegeen inuu yahay amar isirta koor ah kana dhan ah islaamka afhayeenka koongareeska maraykanka paul ryan ayaa amarka cusub ku qeexay mid sii horumarinaya hadafka ay wadaagaan islamarkaana ilaalo u ah maraykanka senator linsey graham ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in amarka cusub si ka duwan kii hore aan loo arki doonin mid lagu mamnuucayo diin gaar ah islamarkaana uu ka gudbi doono caqabadaha dhinaca sharciga senator berni sanders oo dimuqraadi ah ayaa fikir aada uga duwan kuwa jamhuuriga muujiyey waxaana amarkan cusub uu ugu yeeray mid si gaara u beegsanaya muslimiinta islamarkaana kala qaybinaya maraykanka guddiga badbaadinta caalamiga ee i r c oo gargaar siiya in ka badan afartan dal islamarkaana dib udejin u sameeya qaxootiga maraykanka imaanaya ayaa sheegay in amarka cusub uu halis ku yahay in ka badan lixdan kun oo qof oo horey loo baaray lana go-aamiyey in ay imaan karaan dalka maraykanka amarkan cusub ayaa waxaa laga reebay oo uusan saameyn doonin dadka ka soo jeeda dalka ciraaq waxaana lagu soo koobay dadka ka soo jeeda lixda dal ee kale ah iiraan libiya soomaaliya suudaan suuriya iyo dalka yemen kuwaasi oo maraykanka laga mamnuucay in ay soo galaan muddo sagaashan cisho ah
dowladda maleeshiya ayaa maanta is-hortaag ku samaysa dhammaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda kuuriyada waqooyi inay ka baxaan wadankaasi halka kuuriyada waqooyina ay mamnuucday dhammaan dadka u dhashay wadanka maleeshiya inay ka baxaan wadankooda iyadoo labadaasi dalna ay waayadan isdhaafsanayeen dagaal diblomaasiyadeed oo ka dhashay bishii hore markii dil loogu geystay nin ay walaalo yihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi wadanka maleeshiya go-aanka maanta oo talaado a yimid ayaa waxa uu daba socdaa tallaabooyin horey loogu eriyay diblomaasiyiin safaarado kale wadankaasi ra-iisul wasaaraha maleeshiya najiib rasaaq ayaa waxa uu sheegay in kuuriyada waqooyi ay si rasmiya u haysato muwaadiniin u dhashay wadankiisa uuna sheegay in uu rajaynayo in go-aankaasi ay dib uga laabtaan ayna hortagaan in mar kale ay sii xumaato xaaladda waxaa sidoo kale kuuriyada waqooyi ay sheegtay in ay kusii adkeysan doonto inay sii haysato muwaadiniinta u dhasha wadanka maleeshiya tan iyo inta dadka u dhasha wadankooda loo ogolaanaya inay dalkaasi kasoo baxaan iyaga oo badqaba ninka walaalaha la ah hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon on ayaa waxaa lagu weeraray bishii februaayo saddexiyo tobankeedii eeraboortka magaalada caasimada oo ah maleeshiya markaasi oo la sheegay in la sumeeyey waxa uuna dhintay labaatan daqiiqa kadib markii uu falkaasi dhacay
warkii dunida ayaynu intaasi kaga gudbaynaa dhegaystiya halka aad ka dhegaysanayseena waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington sida aad warkaba ku maqlayseen xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa booqasho aan hore loo sii sheegin ku tegay soomaaliya guteres ayaa waxa uu tegay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo waxaana uu la kulmay madaxda soomaalida iyo kuwa hay-adaha gargaarka waxa uu sheegay in loo baahan yahay kaalmo deg deg ah oo caalamka ka timaada si looga baaqsado musiibo ka dhacda dalka soomaaliya waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray antonio guteres xokayaha guud ee qaramada midoobe oo saacado kooban gudaha garoonka muqdisho kulan kula qaata madaxweynaha soomaali maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa muqdisho kaga dhawaaqay in dad gaaray lix dhibic laba milyan oo soomaali xilligani u baahan yihiin gargaar biniaadanimo
We have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half of the Somali population.
maanta waxay abaartu saamaysay in ka badan lix milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo soomaali ah kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo oo deg deg ah waxaana tiradaas ay u dhigmaysaa kalabadh dadka ku nool soomaaliya waxaa jira ilaa saddex iyo soddon kun oo carruur ah oo nafaqadarro baahsani ay hayso waxaana laga cabsi qabaa in tiradaasi ay gaadho ilaa hal milyan haddii aan la helin kaalmo deg deg ah oo lagu xakameeyo waxaa sidoo kale jira ilaa saddex milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof oo kale oo u baahan in ay helaan adeeg caafimaad haddii aanay kaalmo caafimaad helinna waxaa dhici karaysa in ay cudurro dilaacaan oo ay nafahooda gallaaftaan taasi waa sababta aan u soo jeedinayno baaqan ah in la helo siddeed boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar si gargaar loogu fidiyo ilaa shan milyan iyo shan boqol oo kun oo qof lixda bilood ee soo socda haddii aan kaalmadaas la helinna waxaa dhici karaysa masiibo aad u daran oo aanay u qalmin shacabka soomaaliyeed antonio guteres xogayaha guud ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay inuu u baahan yihiin kaalmada beesha caalamka si aysan mar kale usoo laaban macluushii laba kun koob iyo toban soomaaliya ka dhacday But we need massive support from the international waxaan uga baahannahay beesha caalamka kaalmo laxaad leh si aan uga gaashaamanno inay mar kale soomaaliya ka dhacdo macaluushii sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka antonio ayaa xusay in toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada new york uu kula kulmay beesha caalamka isagoo mar kale kala hadlay taageerasiinta afar waddan oo soomaaliya ku jirto Last week in New York, I had the opportunity to appeal for massive support of the international toddobaadkii hore magaalada new york waxaan fursad u helay inaan beesha caalamka u jeediyo baaq qayladhaan ah oo ku aadan masiibada ka dhalan karta abaaro sii daba dheeraaday oo ka jira ilaa afar dal oo caalamka ah oo ay ka mid yihiin koonfur suudaan nigeriya yeman iyo soomaaliya madaxweynaha soomaali maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobe ay ka wada hadleen abaaraha xilligani ka jira soomaaliya wax ka qabashada ammaanka iyo doorka beesha caalamka ee taageerasiinta dadka soomaaliyeed
Een, runtii waxa uuna halkan u yimid ee arrimaha ku taxalluqa ee abaaraha
soomaaliya ku habsaday ee sidaad og tihiin xoolo badan iyo dad waxaa ee, waxaa bilaabay dadki inay hadda lacdaan oo ay ma- ay maaragtay ay dhimashadu bilaabato xoolo badan ay ku lacdaan in uu ee, soo booqdo een, abaarahan uuna ee, runtii wax alla wixii taageeraha uu ka geebsan karo ee uu ka geysto adduunkana uu u sheego ee dhibka maantana haysta intuu la egyahay ee waxaan ka hadalnay arrimaha security-ga aan ka hadalnay ee ammaanka iyo sidii dadkaasi ee, dhibaataysan oo kalaalaysan wax loo gaarsiin lahaa ee waxaan rajaynaynaa insha allah annagoo ilaahay ka baryana in uu abaarahan ummadda ka dulqaado ee soo noqnoqonaya antonio guteres xoghayaha guud ee qaramada midoobe ayaa socdaalkiisa maanta ku kala bixiyay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo isagoo u kuurgelaya xaaladaha abaareed ee xilligan ka jira guud ahaan dalka soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kalena booqashada magaalada muqdisho kadib waxa uu guteres tegay magaalada baydhabo halkaasi oo amniga aad loo adkeeyey guteres ayaa booqashada cisbitaalka magaalada baydhabo waxa uu kula kulmay madax ka tirsan maamulka koonfur galbeed warbixintan waxaa isna kasoo diray magaalada baydhabo wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio cotres waxaa garoonka magaalada baydhabo ku soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo xubno ka tirsan labadiisa gole wafdigan qaramada midoobay ka socday markii ay soo gaareen magaalada baydhabo waxay kulan albaabada u xiran yahay la qaateen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waxayna ka wada hadleen xaaladda abaarta iyo sida gurmad dhaqsi loogu fidin lahaa dadka abaarta u dhimanaya ee gobollada koonfur galbeed soomaaliya markii ay kulamadooda soo gabagaboobeen ayay mas-uuliyiinta labada dhinac shir jaraa'id ku qabteen xarunta madaxtooyada magaalada baydhabo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa ugu horreyntii shirka jaraa'id ka hadlay oo sheegay antonio xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo wafdiga la socda inay magaalada baydhabo u yimaadeen sidii ay indhahooda ugu arki lahaayeen dadka abaarta u dhimanaya waxa soomaaliya ka socda gaar ahaan gobolladan dhibaatooyinka ka socda inay ogaadaan way maqleen wayna ogaayeen laakiin haddana inay dhowr ku arkaan ay dadka la qaybsadaan runtii waa ka soo wada hadalnay ummaddan dhibaatada ku jirto ee dhimanayo oo rafaadsan oo daawo la'aanta iyo nabad la'aanta iyo raashin la'aanta iyo ismar la'aanta iyo jiirka ka xiran intaba waa ka wada hadalnay ilaahay baa mahad iskale runtii waxaan aaminsanahay mar haddoo siga yimid oo ummadda uu arkay xaaladda lagu sugan yahay waxaan aaminsanahay in wax badan laga qaban laga laga qaban doono caalamka oo dhanna waa u mahadcelinaynaa walaaleen amisom ugu horeeyaan runtii dadaalka loo galay dadkan siday u nabadgeli lahaayeen oo dhibaatada uga bixi lahaayeen Eh, dowladda federaalkana waa ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay ka wado arrimaha soomaaliya gaar ahaan dhibka maanta jiro shariif xasan ayaa sidoo kale wuxuu xusay waxa ugu horreeya oo dadka abaartu ay haysa ay u baahan yihiin inay tahay kaalmo deg deg oo xilligan lala soo gaaro anaga waxa ugu horreeya oo maanta aan u baahanahay waxa waaye dadkayga dhimanayo oo baahida u dhimanayo cudurka u dhimanayo in lala soo gaaro kaalmo bani aadam ee kuwa dowladiidka oo dhibaatooyinka jidadka ku jira oo dadkaas in wax la gaarsiiyo diidan ee lagala dagaalamo oo laga xeliyo runtii dhibaatada taasaan maanta aan aan rajaynayna in wax badan laga qabto mar haddii secretary sidoo kale shirka jaraa'id waxaa ka hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio cotres oo ballanqaaday inay caawinayaan dadka dhibaataysan oo ay abaartu saamaysay my deep solidarity and the solidarity of the United Nations to the people of Baidoa and to the people of Southwest State.
waxaan aniga iyo qaramada midoobeyba aan garab taagannahay shacabka reer baydhabo iyo guud ahaan dadka ku nool koonfur galbeed halkani waxay ka mid tahay meelaha nasiib darro ay abaaraha ugu darani ka jiraan taas oo dadka halis aad u sarraysa nafahooda gelisay waana meelaha ay ka jiraan halis la xidhiidha shubanka iyo xanuunnada kale waxaa lama huraan ah in beesha caalamku ay bixiso gargaarka looga baahan yahay oo ay siiso dadka sidan ugu baahan isla markaana la hubiyo in si wada jira loola shaqeeyo dowladaha hoose maamullada dowladaha dhexe hay-adaha qaramada midoobay ururada samafalka ururada bisha cas in ay dhammaan wada shaqeeyaan iyaga oo isticmaalaya adeegyada aynu horeba gudaha ugu haysannay haddii aan helno kaalmo caalami ah waxay keenaysaa in laga jawaabo xaaladaha degdega ah ee ka dhashay abaaraha shubanka iyo xanuunnada ka dhashay iyo weliba in gobolladani ay soo kabtaan oo awoodaan mustaqbalka in ay wax ka qabtaan haddii abaaro kale ay yimaadaan islamarkaana inaan lagu daawan shacabka iyaga oo ku jira xaalad adag sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka goobtani waxaa ka dhacay macaluul daran hase ahaatee sannadkan intii hore waan ka diyaarsannahay area was devastated by the drought. This time we are better prepared.
imaanshaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysa xilli koonfur galbeed ay ka jirto abaaro saameyn ku yeelatay nolosha dadka reer guuraaga ee koonfur galbeed ku dhaqan waxaana cudurro ka dhashay abaarta ugu geeriyooday deegaano kala duwan oo koonfur galbeed ka tirsan in ka badan saddex boqol oo ruux mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
maxkamadda ciidamada puntland ee magaalada boosaaso ayaa maanta lasoo taagay toddoba qof oo laba ka mid a lagu xukumay dil toogasho ah xukunkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dhowaan xukunka toddoba dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab la sheegana inay weeraro ku lug lahaayeen ay xiisad ka dhalisay magaalada boosaaso taasi oo ka dambeysay cabashada waalidiinta qaar ka mid ah dhallinyarada la xukumay iyo nabadoon sheegay in la jir dilay dhallinyaradaas oo xabsiga loo taxaabay warbixintan waxaa inoo haysaa waryahayga zahra cabdi axmed
kadib markii ay maxkamadda ciidamada ee maamulka puntland ee magaalada boosaaso u fadhiisatay kiis dacwadeedkan toddobadan dhallinyarada ah oo ku kala eedeysnaa shan ka mida in al-shabaab ay ka mid ahaayeen labana ay horay fal dil oo toogashoa u geysteen qof rayida ayaa maxkamaddu waxa ay go'aan ku gaartay kadib markii sida ay sheegeen markhaatiyaal la arkay islamarkaasina lagu caddeeyay raggaasi falalka ay ku eedeysan yihiin in labada ka midka ah ciidamada toogasho lagu xukumay ee dilka geystay sidoo kalena shanta qof ee kaleeto muddo xabsi kusii jiris ah oo toban sano ah lagu xukumay labadan rag waxa ay ka mid ahaayeen ciidamada daraawiishta ee maamulka puntland waxayna horey u dileen qof shacab ah magaalada qandala waxaa lagu xukumay xukun dil ah waxaana ku dhawaaqay xukunkooda dilka ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee puntland kolonel cabdifataax xaaji aadan labadu waxay kala duwan yihiin male markhaatiyaashii mid cad oo yidhaahda ninkaasaa ninka dilay oo toos ah maxkamaddii markii la horkeeni waayey laakiin ay goobta wada joogeen ninka lagu dilay labadoodu ay isu soo raaceen asbaabta uu ku yidhi faysalna markhaatiyaashu ay caddeeyeen keliya ninkaa ninka diiday sarkaalka in la qaado anaa madaxa kusoo dhufanaya anaa xabad kusoo dhufanaya xukun maxkamadeed maxkamad waxay ku xukuntay mubaarag mire muumin ina khadro axmed afardhabaatan jir ah ka tirsan ciidka daraawiishta dil toogasho ah laba xidigle faysal ibraahim cali ina xareedo maxamed soddon laba jir ah ka tirsan ciidka daraawiishta maxkamad waxay ku xukuntay isagana dil toogasho ah sidoo kale maxkamaddu waxa ay sheegeen inay markhaatiyaal u heleen iyo caddaymo dacwadoodiina ay dhegaysteen shantan dhallinyarada ah ee ku eedeysan inay ka tirsanaayeen al-shabaab maxkamadda ayaa waxa ay sheegtay in raggaasi lagu xukumay min toban sano oo xabsi ah isla guddoomiyaha maxkamadda kolonel cabdifataax xaaji aadan ayaa ku dhawaaqay xukunkoodana maxkamaddu waxay ku xukuntay shareecada islaamka cabdiwaaxid macalin axmed xasan inaan raxmo macalin ibraahim jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano xariga mahad cali xuseen ibraahim ina xareedo xabiibo shageeli mahdi jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano xariga ciidan ah yaasiin maxamed cabdi ciise ina faadumo ducaale jir ah maxkamaddu waxay ku xukuntay toban sano oo xarig ciidan ah puntland waxa ay waayadan dagaal kula jirta kooxo islaamiyiin ah oo deegaanada qandala iyo sidoo kale dhulka bariga fog ah ka waday dagaalo ay kula jireen maamulka puntland qaar ka mida kooxahaasi waxa ay sheegteen inay taageerayeen ururka isis waxaa horey u jirtay dhallinyaro maamulka puntland ay maxkamadahoodu xukumeen qaar ka mida dhallinyaradaasina waxaa horey loogu soo qabtay dagaallo ka dhacay puntland meela ka mida
aadaad u mahadsantahay zaare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay warbixintii ku saabsaneed xukunkii ay maanta riday maxkamadda militariga ah ee maamulka puntland
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijkeeda fiidnimo ciddii ay seegaanna waxa ay dib uga daalacan karaan websaytekeena v o a somaly com haatanna haddii aynu eegno dalka kenya madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa saxiixay dikreeto madaxweyne oo uu dib u eegis ku sameeyey isniintii shalay digreetadaasi ayaa waxa ay xayiraad dhinaca socdaalka ah kusoo rogaysaa muwaadiniinta dalal ay ka mid yihiin soomaaliya iyo suudaan iyo wadamo kaleeto oo lix gaaraya oo aan loo ogolaanin inay helaan dalkusoo galka dalkan muddo ku siman sagaashan cisho waxaa kale oo amarkan madaxweynaha uu dhigayaa in dhammaan qaxootiga ay sugaan muddo boqol iyo labaatan maalmood ah ka hor inta aysan go'aan kale la gaarin haddaba wariyaha v o e da jill greg ayaa waxa ay la hadashay dadka qaxootiga ah ee ku sugan dalka kenya iyo caasimadda waddanka kenya ee nairobi si ay u eegto dareenkooda ku aadan wareegtadan warbixintan ayayna noo soo dirtay waxaase soo jeedinaya xuseen barre aadan amarkan cusub ee madaxweyne trump ayaa mamnuucaya dadka ka soo jeeda lix dal oo muslin ah oo ay soomaaliya ku jirto in ay yimaadaan maraykanka waxaana amarkan cusubi uu daba socdaa mid hore oo lix toddobaad ka hor uu madaxweynuhu soo saaray kaasi oo ay maxkamad federaali ah laashay amarkan cusub ayaa dhaqan gelaya lix iyo tobanka bishani maarj soomaaliya maraykanka lugbu ku lahaa jawaaba kanba axmed cumar biixi waxa uu ka mid yahay qaxootiga soomaalida ah ee ku sugan kenya ee ka walaacsan xayiraadda socdaalka ee madaxweyne trump waxa uu hore ugu noolaa xerada dhadhaab kadibna waxaa loo raray xerada kaakuma isagoo soomaaliya ka soo qaxay sanadkii kii waxaana uu xusayaa inaannu sii joogi karin xeryaha qaxootiga iyada oo dadkii la midka ahaa ay u dhoofeen maraykanka
haa inta badan dadkii aan deriska ahayn iyo asxaabteennii way ku nool yihiin halkaasi iyaga oo shaqooyin fiican iyo waxbarashaba haysta isla markaana bilaabay nolol cusub aad ayaanan uga naxaa markaan arko sawirrada ay soo diraan iyaga oo ila soo hadla si ay niyadda iigu qaboojiyaan iina sheegaan in madaxweyne trump laga yaabo inuu ka noqdo xayiraadda
jeliya rose waxa ay u dhalatay dalka suudaanta koonfureed waxayna u qaxday xerada kaakuma shan iyo toban sano ka hor inkastoo aanu dalkeedu suudaanta koonfureed ku jirin liiska dalalka la mamnuucay haddana sharciga cusub ayaa saamaynaya dadka qaxootiga ah waxaana sheegtay inay weli rajo ka qabto in ay maraykan u dhoofto kuna sii noolaato waxbarashadeedana sii wadato oo ay dalkeeda caawiso
dadku rajo ayay qabaan laakiin markii amarkani uu soo baxay waxaa luntay rajadii farxad ma dareemi karo haddii aanan fursaddaasi helin waxaan ku rajo weynaa inaan dhoofo oo aan rajadaydu ii rumowdo maalin un maalmaha ka mida
maxamed cabdilaahi waa arday soomaaliyeed oo wax ka barta dalka kenya waxaana uu sheegayaa in xayiraaddan cusub ay wiiqayso dagaalkii lagula jiray argagixisada al-shabaab
dadku rajo yar ayay qabeen laakiin markii amarkani uu soo baxay waxaa ka luntay rajadii farxad ma dareemi karo haddii aanan fursaddaasi helin waxaan ku rajo weynaa in aan dhoofo oo ay riyadaydu ii rimuudo maalin maalmaha ka mid ah So Al-Shabaab is going to have the opportunity to call for what? New recruits against the Western.
hay-adda human rights watch ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in amarka madaxweyne trump uu dhibaataynayo qaxootiga islamarkaana uu bixinayo sawir ah in muslimka aan laga rabin maraykanka hay-adda ayaa sheegtay in tallaabadani ay u muuqanayso mid sii daba socota hadalladii uu ololaha ka sheegay madaxweyne trump taasi oo u muuqata in madaxweynuhu markii horeba uu go'aan ka sii qaatay dadka muslimka ah madaxa xafiiska maraykanka ee hay-adda qaxootiga ee norway ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in arrimaha qaxootiga si caadi ah looga shaqeeyo oo aan lagu salayn wax caadifad ah isniintii ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo ay barbar taagan yihiin xogeyaha amniga qaranka iyo xerilaalyaha guud ee maraykanku waxay si kooban ula hadleen tiro yar oo saxafiyiin ah iyagoo tallaabadani ku tilmaamay mid muhiim u ah amniga qaranka ee maraykanka aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa noo soo koobaya warbixinta wariyaha v o e da jill greeg ee kasoo dirtay magaalada nairobi halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa v o e washington markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha
anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilayo haddaan samar odhan lahaa Goyna soo abbaaray, anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilayo haddaan samar odhan lahaa markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ee badan markayse ku ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ayo badan haddana kama eed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa haddana kama eed baxee sidii sidii gololka ree ayaan ku agmeeraya anigoo cawa aad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada adaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada oniyo bahyuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen oniyo bahyuma qabeen adaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waana idaacaddeenii habeennimo waxaa inoo soo socdaa qodobo ku saabsan xiisadda ka dhex ogaan dalalka jarmalka iyo turkiga barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed balse mar kale aynu dib ugu noqonno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa maanta booqday magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo si uu ugu kuurgalo dhibaatada abaaraha ku dhufatay dalka antonio guteres ayaa kulan muddo kooban socday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa uu kula qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uuna ku dhawaaqay in xilligan dad gaaraya lix dhibic laba malyan oo soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo anterius gutres ayaa waxaa beesha caalamku ay uga baahan yihiin waxa uu sheegay soomaaliya taageero deg deg ah si loogu laabanin ayuu yiri macluushii dalka ka dhacday sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in asaga iyo xogayaha guud ay ka wada hadleen wax u qabashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee soomaaliya gutres ayaa booqashada muqdisho waxa uu uga sii safray magaalada baydhabo halkaasi oo uu booqday cisbitaal lagu daaweynaya dadka ay nafaqadarradu iyo xanuunada shubanbiyoodka saameeyeen maraykanka ayaa habka difaaca gantaalaha ee thaad loo yaqaano ku daadguriyay dalka kuuriyada koonfureed maalin kadib markii kuuriyada waqooyi ay tijaabisay afar gantaal oo saddex ka mid ah ay ku dhaceen meel saddex boqoli konton kilomitr u jirta dalka jabaan sanadii tagtay ayaa washington iyo soul waxay isku raaceen in la dadejiyo difaaca gantaalaha ee la geenayo kuuriyada koonfureed sababo la xiriira tijaabooyinka xoogan ee gantaalaha iyo nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi ay fulinayso taliyaha taliska ciidamada maraykanka ee baasifiga admiral harri harris ayaa sheegay in ficilada daandaansiga ah ee kuuriyada waqooyi oo ay ku jiraan tijaabooyinkii shalay ay xaqiijinayaan muhiimadda go-aankii isbahaysigu ay gaareen sanadkii tegay ee barnaamijka difaaca gantaalaha ee thaad lagu geenayo dalka kuuriyada koonfureed harris ayaa waxa uu sheegay in barnaamijka thaad loo geeyo dalka kuuriyada koonfureed si looga dhabeeyo ballanqaadyada maraykanku u sameeyey kuuriyada koonfureed islamarkaana la difaaco ciidamada maraykanka ee jooga gobolka iyo dhulweynaha maraykanka intaba sida ay sheegeen militariga dalka kuuriyada koonfureed barnaamijka thaad ayaa howlgeli doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan bisha abriil ee soo socota dowladda maleeshiya ayaa is-hortaag waxa ay ku samaysay dhammaan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda kuuriyada waqooyi inay ka baxaan waddankaasi halka kuuriyada waqooyina ay mamnuucday dhammaan dadka u dhashay waddanka maleeshiya inay ka baxaan waddankaasi iyadoo labada waddan ay waayadanba isdhaafsanayeen dagaal diblomaasiyadeed oo ka dhashay dilkii bishii hore loogu geystay nin ay walaala yihiin hogaamiyaha kuuriyada waqooyi wadanka maleeshiya go-aanka maanta oo talaado a yimid waxa uu daba socdaa tallaabooyin horey loogu eriyey diblomaasiyiin kale oo wadamo kale u joogay wadankaasi ra-iisul wasaaraha maleeshiya najiib rasaaq ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta in kuuriyada waqooyi ay si rasmiya u haysato muwaadiniin u dhashay wadankiisa wuxuuna sheegay inuu rajeynayo in go-aankaasi ay dib uga laabtaan si markaasi looga hortago in arrinka uu cirka isku sii shareero
xiisad diblomaasiyadeed oo ka dhex taagneyd dalalka turkiga iyo jarmalka ayaa cirka isku sii shareeraysa iyadoo madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan uu ku eedeynayo xukuumadda jarmalka inay dalkaasi ku soo celinayso nidaamkii naasiga ahaa hadallada erdogan ayaa loo arkaa mid uu ku doonayo in uu ku hanto taageerada shacabka ka hor aftida dalkaasi oo la qaadayo taasi oo ku saabsan kordhinta awoodaha madaxweynaha warbixintan waxaa inoo hayaa wariyahayaga nuur xasan nuur siyaasiyiin badan oo jarmal ah ayaa cambaareeyey hadalkii madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan uu ku weeraray jarmalka axaddii madaxweyne erdogan ayaa si kulul u cambaareeyey xukuumadda berliin kadib markii ay jarmalku u diideen laba wasiir oo turkish ah in ay hadallo ka jeediyaan isu soo bax siyaasadeed oo lagu taageeri lahaa afti ay bisha abriil shacabka turkiga ay ugu codayn doonaan in nidaamka xukunka turkiga loo bedelo nidaam uu awoodda ugu sarraysa leeyahay madaxweynaha
Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok.
jarmalow dimuquraadiyadda wax xidhiidha kuma lihid waxaanad ogaataa ficilada aad hadda samaynayso wax farqi ah uma dhexeeyo ficiladii wakhtigii naasiga wasiirka cadaaladda jarmalka heiko maas ayaa hadalkaasi ku tilmaamay wax laga yaaqyaaqsado cayb iyo arrin aan caadi ahayn afhayeen u hadlay dowladda jarmalka oo lagu magacaabo stephen sibet ayaa isna hadallada madaxweyne erdogan ku sifeeyey wax aanan la aqbali karin laakiin ugu baaqay shacabka inay isdejiyaan khubarada siyaasadda ayaa ku tilmaamay hadalladan dabacsan ee ka soo yeeray dowladda jarmalka mid muujinaysa sida ay hogaamiyaha jarmalka angela markel ay u rabto in ay u qurxiso xiriirka jarmalka iyo turkiga maadaama sanadkan ay isu diyaarinayso inay u tartanto doorashada ka dhici doonta jarmalka miss markel ayaa rabta in turkiga ay ka kaashato xakamaynta qaxootiga ku soo qulqulaya dalalka midooda yurub oo uu jarmalku kow ka yahay samiih idiis oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda turkiga ayaa u arka warka ka soo baxay ankara mid u dhacay si lama filaan ah We've never had this kind of escalation with Germany before, and I would say it is serious. But I noticed that hadda ka hor weligeen ma aysanna dhex marin annaga iyo jarmalka arrintan sii kordhaysaa waxaanan odhan karaa tani waa arrin dhaba waxaa xusid mudan in jarmalku ay arrintan qaboojinayaan iskuna dayayaan inay sheekada xakameeyaan laakiin hadalladu waxay ka imanayaan dhinaca turkiga waana waxaanan hore u arag xiisadaha siyaasadeed ee labadan dal ayaa la filayaa in ay kor u sii kacaan kadib markii ay mid ka mid ah dowladaha hoose ee jarmalka ay joojisay daqiiqadii ugu dambeysay kulan uu wasiirka tamarta turkiga taneer yildis uu la yeelan lahaa jaaliyadda turkiga ee jarmalka in ka badan saddex milyan oo ruux oo ka soo jeeda dalka turkiga ayaa degan jarmalka hal dhibic afar milyan oo ka mid ah dadkaasi ayaa sharci u haysta inay codadkooda ka dhiibtaan doorashooyinka ka dhaca turkiga iyaga oo jooga dalka jarmalka atila yeshilda oo ah la taliya dhinaca siyaasadda kana tirsan hay-adda global source partners ayaa aaminsan in madaxweyne erdogan iyo xisbigiisa a k ay doonayaan inay taageero ka helaan kooxaha wadaniyiinta iyo kuwa muxaafidka ah taasina ay tahay sababta uu madaxweynaha u isticmaalayo hadallada kicinta iyo cabsida leh Turks do believe uh, across the party line that there is a global conspiracy to undermine.
turkiyiintu waxay aaminsan yihiin inay socdaan mu'aamarado caalami ah oo la rabo in lagu wiiqo turkiga madaxda xisbiga eeke ayaa arrintan u fasiray in jarmalku uu la safan yahay kooxda maya marka hadallada madaxweyne erdogan waxay u dhawaaqeen inuu iliddi ku yahay kooxaha isu dayaya inay addoonsadaan turkiga inkasta oo turkigu uu adeegsaday hadallo xanaf leh haddana xukuumadda ankara waxa ay maanka ku haysaa in jarmalku uu yahay dalka ugu muhiimsan ee dalalka ay la leeyihiin xiriirka dhinaca ganacsiga faallaqoraha arrimaha siyaasadda ee websayte-ka almonitor samiix ediis ayaa soo jeedinaya in ankara ay hadda doonayso inay hagaajiso xiriirka jarmalka marka laga gudbo codbixinta aftida ee bisha abriil especially if we get a yes vote that comes out of it, then the next stage will be for the government to.
gaar ahaan haddii aan codbixinta ka helno haa marka wareegga labaad ee dowladda turkigu waxa ay noqon doontaa in ay wanaajiso xidhiirka laakiin waxay la tahay waxay afka dalalka yurub ku reebi doontaa dhadhan qanaadh yurub ayaa hadda ku jirta xaalad doorasho lamana oga jawaabaha ay ka bixin doonaan hogaamiyeyaasheeda hase yeeshee dadka lafa gura arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya inay dhici karto in turkiga uu ka shallaayo hadallada adag ee uu kala dul dhacay jarmalka
nuur xasan nuur ayaa warbixintaasi ku saabsaneyd xiisadda ka dhex oogan turkiga iyo jarmalka nala socodsiinayay waxaadna ka dhagaysanayseen v o a
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan qaaday tallaabooyin warbaahinta aad looga hadalhayo isniintii shalay ayuu soo saaray wareegto ku hor joogsanaya dadka u dhashay lix dal oo muslinah taas oo u yara eg tii uu bishii janawari soo saaray tallaabadaas bishii janawari oo garsoorayaal laba maxkamadood ka tirsani ay hor joogsadeen war weyn oo isaguna sabtidii soo baxay oo madaxweyne trump uu bartiisa twitterka ku diray ayuu madaxweynihii isaga ka horreeyey barack obama uu ku eedeeyey inuu amray in la dhegaysto telefoonnada ku jira daarta madaxweyne trump ee magaalada new york oo xarun u ahayd ololihiisii doorashada madaxweyne trump se wax caddaynah ma soo gudbin qodobkan dambe ayaanan barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee maanta ku falanqaynaynaa kadib markii madaxweyne trump uu sheegay in madaxweynihiisa ka horreeyey mr obama uu amray in daartiisa magaalada new york ee trump tower tilefoonadeeda la duubo ayaa waxaa isla markiiba jawaaba ka bixiyey saraakiil sarsare oo maamulkii obama ka tirsanaa afhayeenkii aqalka cad ayaa fariin dhinaca twitter-ka ah ugu jawaabay mr trump isagoo sheegay in arrintaasi ay been tahay ben rods oo dhinaca amniga qaranka kala telin jiray mr obama ayaa isna fariin dhinaca twitter-ka ku sheegay inaan madaxweynena amri karin in wax la dhegaysto waxa uu intaasi ku daray in arrintan loo adkeeyey si muwaadiniinta maraykanka looga ilaaliyo sida qof adigoo kalea isagoo u jeeda madaxweyne trump arrintan ayaa haddaba keentay in warbaahintu ay aad u falanqayso mudanayaal ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa iyaguna sheegay in arrinta la baadho inta aynaan haddaba faahfaahinta qodobkaasi u gelin hay-adaha sirdoonku awood ma u leeyihiin in muwaadiniinta maraykanka ay dhegaystaan qaanun noocee ah ayaase arrintan ka yaala waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada colombos gobolka ohio ee dalka maraykanka maya maxamed qof maraykana baaridu aan ka hadlayna halkan waa baarida dhegeysiga iyo iyo dabagalka iyo qofka in gurigiisa isagoon ka warqabin la gala ama warqadiisa la furto ama xafiiskiisa la baarto isagoon procedure caadiga loo marinin oo procedureka caadigana waa maxkamad marka qof maraykan ah oo dalkan u dhashay lama baari kara iyadoon maxkamaddu aysan oranin siinin awooddaas hay-adaha fulinta sharciga sida f b i da iyo adihii lamida badanaanana waxaa codsada justice department iska ka codsata maxkamadda federal judge bay ka codsadaan in qofkaas ama hay-addaas loo ogolaado waa wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladda inay inay qofkaas baarta si discreet ah oo si qarsoon in loo baari karo madaxweyne trump ayaa tallaabadan uu sheegay in lagu basaasay ku sheegay inay tahay fadeexad weyn oo la maqaama t watergate fadeexaddani waxa ay dhacday sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo labayo toddobaatankii xilligaas oo uu maraykanka madaxweyne ka ahaa richard nixon watergate waxay ahayd dhacdo weyn oo runtii saamaysay madaxweynihii markaas fadhiya dalka uu markaa doorasheen uu tirtamayay richard nixon oo xisbigan jamhuuriga ahaa isaguna amray ase iyo attorney generalskiisi iyo dhammaan dadkii ku dhadhowa ay amreen in la dhegeysto baginna lagu sameeyo oo xafiisyadooda la dhegeysto wiretabina yani hay-addii democrat partiga headquarterkiisii oo ahayd xisbigii la tartamayay f b i da ayaa waxay marka qabatay dhacdadaas oo ahayd in xisbigii iyo faayaashiisii iyo documentiskiisii iyo dadka siyaasiyiinta ahay oo dhan ba dabagal lagu sameey ilaa la jabsadayba bildinka ruuxiisii si documents lagala baxo adigo markii dambena waxay gaartay madaxweynihii in impeachment lagu qaado intaan impeachmentigii lagu qaadina isaga ayaa iscasilay oo runtii xukunka uga tegay si aada foolxumo u ah waxaana bedelay oo xukunkii teramkiisi sii dhamaystiray gerald ford oo isaga ruuxiisu ka tirsanaa xisbigaas republicanka jamhuuriga iyadoo arrintan dhegaysiga dareen laga qaaday ayaa siyaasiyiin ka tirsan labada xisbi ee maraykanku ay arrintan ka hadleen senator lindsey graham oo gobolka south carolina laga soo doorto ayaa sheegay inay arrintani welwel leedahay
aad baan uga warwarsanahay in madaxweynaheennu uu sheego in madaxweynihii isaga ka horreeyey uu sameeyey wax sharciga ka soo horjeeda si la mid a sida senator graham ayaa xubnaha xisbiga jamhuurigu ay arrintan si taxadar leh u eegayaan sida uu sheegayo garyaqaan amiin haaruun oo ku sugan gobolka minnesota xisbiga jamhuuriga madaxweynuhu ka tirsan yahay si taxadar leh ayay uga jawaabayaan waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa madaxweynuhu inuu hayo xog aan weli dadka soo gaarin oo ha loo kaadiyo ayay halkaasi taagan yihiin dhinaca kale xisbiga dimuqraadigu iyagu waxay u arkaan marin habaabin uu donald trump ku jahwareerinayo baaritaankii ku socday faragelintii ruushku uu ku sameeyey doorashadii sanadkii tegay haddaan soo qaadano oo kale hogaan ka mid a hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee golaha baarlamaanka maraykanka ka tirsan jack shumer wuxuu leeyahay wuxuu u arkaa in madaxweynahan ay dhibaato soo food saartay wuxuu leeyahay haddii ay arrintani been tahay waxay fadeexad ku noqonaysaa oy dhaawacaysaa sumcadda iyo sharafta madaxweynaha iyo madaxweynenimada haddii arrintani ay run noqotana waxaa soo bixi doonta in hay-adaha sirdoonku ay ku hayeen caddaymo taas oo xaakim madax bannaan uu oggolaaday in la duubo telefoonadiisa marka sinaba uguma roona ayuu isagu leeyahay inkastoo madaxweyne trump uuna ilaa iyo hadda wax caddayna soo gudbin haddana isaga iyo xubnaha maamulkiisuba waxay ku adkaysanayaan in maamulkii hore uu amray in la dhegaysto si haddaba arrintu ay gebagabo u yeelato madaxweyne trump ma codsan karaa xogihii la sheegay in xilligii doorashada la duubay si uu u daalacdo waxaa xogtaasi ku jira mar kale garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame maya maya maya maya waxaa jira protocol aada u weyn baa jira oo qoran oo gelinaya eh, shelter ama eh, siinaya damaanad inaan hay-adda siyaasadda ee dalka yani political positionska dadka ku jira oo ama wasaarada ah ama madaxweynehoo kale inay codsadaan ayaga wax khuseeya Eh, de taas waxay marka eh, khalkhal gelinaysaa dadkii baaridda waday oo ama f b i da ejensiyooyinka dad ku shaqaynayay ninkii madaxdooda ahaa baaraya haddana inuu yidhaha aniga hala ii keeno oo protocol yani weyn baa ka jiray inuusan weydiisan karin Eh, waxaasoo kalena waxaa loo saaray commissiono iyo dad investigation ka baxsan hay-addaas baa baa baa yani madaxweynaha gala marka madaxweynuhu ma ma ma leh awoodda ma leh uu ku weydiistay laakiin way isku dayeen sida hadda muuqata hadda ka horna qof la fire gareeyaa jira oo f b i da weydiistay inay dinaay gareeyaan ama eh, ku yiri sheega ruushku inuusan halkan xiriir badan la lahayn qofkii arrintaas weydiistayna waa laga fire gareeya white house marka aad baa loo ilaaliyaa
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo sheegay in madaxweynihiisii ka horreeyey obama uu basaasi jiray intii ololaha doorashada ku jiray intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkii amuuraha maraykanka nala socodsiinaya dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa muddo kororsiga loo sameeyey xukuumadda somalilan waxaa ka qaybgalaya nuuraddiin ibraahim oo cabdi oo ka mida xisbiga mucaaradka ee waddani iyo injineer xuseen ibraahim buune oo ka mida xisbiga kulmiya ee xukunka haya su-aasha ugu horreysa idin weydiinayana waxa ay tahay waxaa jirta in lagu dhawaaqay muddo kororsi loo sameeyey jir- xukuumadda hadda xilka haysa iyo madaxweyne siilaayo intaba aan ku hormaro nuurudiin ibraahim oo cabdiye oo xisbiga wadani ka tirsan sidee u aragtaa nuurudiin
bahda c o l oo ugu horeyn falastiinna kow ka tahay aada iyo aad baad u salaaman tihiin iyo bulshada reer somalilan gaar ahaan meel kastiyo joogtaba walaal haddaan marka ugu horeysa ka hadlo qadiyadda kororsiimada dalka jamhuuriyadda somalilan waxaa ka jira waxa la yidhahdo political crisis political crisiska waxaa ka mid a dhibaatooyinkan kororsiime ee soo noqnoqonaya kororsiimada maanta dhacday waa tii labaad ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo loo kordhiyey doorashada waxaa la doortay labadii kun iyo tobankii baa la doortay madaxweynaha muddaxileedkii shan sanu ahaa waxaanu kaga ekaa labadii kun iyo shan iyo tobankii haddana waad arkaysaana waxaa la marayaa labadii kun iyo toddobiyo tobankii golaha guurtidu sidii baliguubadle markii ugu horreysay loogu soo xulay mar labaad dib looma dooran golahan baarlamaanka waxaa la doortay labadii kun iyo hadduu ilahay ballankii leeyahay shantii waxaana kaga eekayd labadii kun iyo tobankii welina waa kuwan fadhiya marka taasi runtii waxa weeye dhibaato jirta oo qarankan somalilan haysata waa kugu soo noqon doonaa taa waa noo faahfaahin doontaa waxaan siinayaa injineer xuseen ibraahim buune injineer xuseen xisbigiina talada haya mar haddii ay dhacday mar labaad ay dhacday aad ogtihiin golayaasha laftirkooda wakhtigoodu inuu dhammaaday muddo kororsiga sooma keeni kara qalqal siyaasadeed sida hadda uu nuurudiin ku doodayo
waan ognahay falastiin maanta golihii guurtidu waxay muddo kordhin sameeyeen xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne axmed siiraayo sidoo kale waxay muddo kordhin sameeyeen golaha wakiilada uu hogaaminayo cabdiraxmaan cero oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kale waxay muddo kordhin sameeyeen golayaashii deegaanka oo ay kaga eekayd yaaqada sanadkan aynu ku guda jirnay two thousand seventeen haddii hadal aynu usoo daadabiyo xoolaha arrintan muddo kordhinta waa waa su-aashaadii muddo kordhinahan xukun loo sameynayo dowladda golayaasha qaranka iyo saameynta ay ku yeelanayso guud ahaan dimuqraadiyadda falastiin waan waan runtii anigu waxaan qabaa in arrintan muddo kordhsiiyahan loo sameynayo hay-adahan qaran ee haddii noqoto golayaasha qaranka iyo xukuumaddaba in ay ay tahay arrin eh, runtii inbad ku sameynaysa eh, eh, hanaanka dimuqraadiyadeed iyo eh, iyo iyo- iyo hanaanka doorasho ee muddahooda ay kusoo jirtay somaliland haddii walaal aynu eh, tusaale usoo qaadano golayaasha wakiilada oo kale golaha wakiilada oo uu hogaaminayo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cero gudoomiyaha golaha wakiilada ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan Eh, waxay imika fadhiyaan muddo laba iyo toban sannadood golaha Eh, wakti doorasheedkii wakti wakti waktigii ayinaa ee la doortayna wuxuu ahaa shan sannadood oo two thousand five ayaa walaa la doortay Een, doorashada iminka waxaad moodaa inay kusii siqayso muddaxileedkii saddexaad ee uu golahaasi fadhiyo Een, markuu walaalkay nuuradiin aanu xukuumadda doonay inuu ku dhaleeceeyo waxaynu ogsoonahay eh, eh, eh, eh, doorasho eh, guddigan amaba xildhibaanada golaha wakiilada iminka fadhiya doorashadii ay soo galeen xeerkii lagu soo doortay wuxuu ahaa one time use xeer waxa la yidhaahdo oo tembereriga kumeelgaada oo hal mar uuna ayado sidii maxkamaddu jidaysay marka golahan iminka la doortay waxa loo doortay in xeerkaa iyaga lagu soo doortay uu yahay one time use oo yahay dib doorasho ugu soo geli doonada inay iyagu xeer sameeyaan laba iyo toban sannadoodna way fadhiyaan golihii waktiga la doortayna shan sannadood buu ahaa waa mahadsantaa oo kugu soo noqon doona injineer xuseen xaye nuurudiin waan aad baan u dhegeysanayay aad baan u maqlaayay runtii dooda waa dood jaban weeye haddaan si faahfaahsan arrinkaasi uga hadlo een, doorashooyinka kororsimooyinka ku dhacay oo dhami kow waxa ka ah doorashada madaxtooyada oo madaxweyne siinaanyo hore waxa loogu kordhiyay laba sannadood iminkana waa mar labaad baa loo kordhinaya Ah, madaxweynaha qaranku isagaa mas-uul ka ah oo waa hay-adii fulinta inay dalkan doorashooyin ka dhacaan isagay tahay inuu doorashada diyaargareeyo dhaqaalaheeda diyaargareeyo farsamo ahaan diyaargareeyo komishanka doorashooyinkana taasi la socodsiiyo isagay mas-uuliyaddiisa tahay inuu doorashada waktigeeda ku qabto tan baarlamankaan soo noqonaya baarlamaankii kan ka horeeyey ee aynu dooranay nineteen ninety seven guriga shaqaalaha hargeysa lagu doortay muddo kororsigaa wuu galay sababtuna waxay ahayd in madaxweynihii xilligaasi joogay doorashada waktigeeda kumuu qaban madaxweyne riyaale mar wuxuu sameeyo taariikhda gashay iyadoo baarlamankan maanta fadhiya ku- gu- golaha guursiduu u kordhiyey ayuu arrinkaasi jiriyey wuxuu geeyey maxkamadda sare dabeetana maxkamaddu waxay soo xukuntay in madaxweynuhu maadaamuu doorashadii qaban karayo labada kun iyo shanta la galo doorasho doorashadaasi waxaa lagu soo doortay baarlamankan uu guddoomiye ka yihi mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro walaal waa dhab oo way jirtaa xeerkii doorashada qaranku waa qabiyo xeerarku saddex arrimood bay ku yimaadaan gooluhu iyo ku barasas gareeya marka koowaad waa in xukuumaddu ay samayso oo ay deeto golaha wasiiradu soo ansixiyaan kadibna goolaha la keeno gooluhuna ca- cod aqlabiyada ku meel mariyo mar labaad waa in xeerkan ay curiyaan oo ay dhaqaajiyaan ay sameeyaan golaha wakiiladu mar saddexaad waxa xeerarku sharci ahaan ay ku iman karaan golaha wakiilada in ay s- shan kun oo qof oo shacabka somalilan ay soo codsadaan xeerkaasi oo yimaado marka maadaama dowladdu ay tahay hay-adii fulinta ee arrimahani ay iyada dul yaaleen hadday tahay farsamo ahaan iyo hadday tahay dhaqaale ahaan waxay ahayd inay iyadu ay curiso oy baarlamanka kula xisaabtanto oy hor keento xeerkay soo samaysay kadibna baarlamanku ansixiyo waa mahadsanta waa mahadsanta Wuu ku- waa- waa ku maqlaa een, injineerka waa ku maqlaa aan siina haye injineer بسم الله الرحمن الرحيم صاحب جد الدين أتي هاي سؤال شيء يدينا ونقول شوال دونا لكن خيانا سيح دونا عرنت خيرك قولها وكيلة دي بلوغو سو دونا لها قولها وكيلة نريدو وارنتي قولها وكيلة وقت جانا من خفضية قدامي عبد الرحمن محمد عبد الله أنا قدامي قولها وكيلة أنا قدامي عزب المعارض كيباني وحا لبارتي 2005 كي لابد يكون يشمتي إمن كلا وحا يمتورنا ولابد يكون إياه تبنية طبعا كي وحا يفضيها laba iyo toban sannadood faaciinku waxaa yala sixi lahaa dhanka sharciga amaba marka aynu xeerka eegayno xeerka golaha wakiilada dib loogu soo dooran lahaa ma aha mid xukuumadda ka imanaya xeerku xeerku waxa samaynaya golaha wakiilada waa golihii sharci dejinta marka sharci dejinta laga tago xeerkan golaha wakiilada iyaga dib loogu soo dooranaya waa mid iyagu ay gacantooda ku samaynayeen
walal madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka isagaa ah waxaan ka saxayaa aan u saxayaa in xeerkan golaha wakiilada in lagu soo dooranayo dib loo soo aasaasayo inaanay xukuumaddu samaynayni golaha wakiiladu iyagu ay samaynayaan inta ayaana kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya nuurudiin ibraahim oo cabdi oo ka mid ah xisbiga wadani ee mucaaradka ah iyo injineer xuseen ibraahim buuni oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga kulmiya ee xukunka haya tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa doodaasi gaaban halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ka hor intaanan ku nasanin qadarka heesahan idinkugu talagalna bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa axmed sheec cali inuu noo dulmaro
xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa maanta booqday magaalooyinka muqdisho iyo baydhaba si uu ugu kuurgalo dhibaatada abaaraha ku dhuftay dalka soomaaliya xogayaha guud ayaa waxa uu kulan socday muddo kooban gudaha garoonka muqdisho kula qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana uu ku dhawaaqay in xilligan dad gaaraya lix dhibic laba milyan oo soomaali ay u baahan yihiin gargaar bini-aadamnimo qaar ka mid ah xubnaha koongareeska mareykanka ee xisbiga jamhuuriga ah ayaa maamulka madaxweyne trump ugu hambaliyey isbedelada lagu sameeyey amar dadka kasoo jeeda lix wadan ka mamnuucaya inay yimaadaan mareykanka halka xubnaha dimuqraadiga iyo kooxaha xuquuqda aadanahana ay amarkaasi ku sheegeen in uu yahay mid isir takoor ah kanadan ah diinta islaamka
waad mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa noo guudmaraya wararkii kuwii ugu doorka roonaa markana kusoo dhowaada cod ka baxsan shimaale axmed shimaale iyo heeska mina codkaasi shimaale axmed shimaale iyo heeskaasi muuminow ayaa idaacaddeenii fiidnimo aan kusoo gabagabeynaynaa waa axmed cali sheekh iyo anigoo asaare cabdi axmed oo dilla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafno